iminkana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo sahre ciidlan nuur ayaa wadajir u soo jeedinaya
galab wanaagsan iyo ciid wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay daanduray ciid wanaagsan baan ku leenahay ciid wanaagsan dhammaan dhegaystayaashan saasoo kale waxaanu leenahay daare ciid wanaagsan maalmihii ciidda ayaa dabcan lagu jiraa sabtidii hore waxaa isugu keen dambeysay iyadoo aynu leenahay sabtidani malaha waxay noqonaysaa tii ugu dambeysay bisha ramadaan tanna soonfur ayay uga horeysaa soo sidaa ma waa tahay dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii mar kale hambaliyada iyo heesaha aan ku bilaaba ee marka hore waanu idin salaamay manaa la yidhi dhammaan daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha ee v o e da annaguna waanu idinka qaadnay mid lamida hawadaanu idiin soo marinaynaa waxaa diraya warqadan hooyo embiyo cali mayow iyo hooyo faadumo cali mayow iyo aabbo ibraahim wardheere iyo aabbo maxamed cabdi amiin ibraahim maxamed cabdi amiin iyo aadan maxamed cabdi amiin iyo shukri maxamed cabdi amiin iyo rooney maxamed cabdi amiin iyo xadiiq maxamed ibraahim baa layidhi mukhtaar ibraahim xasan iyo nuur maxamed iyo maxamed isaaq aadan dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabo xasan maxamed cabdi iyo hooya xafso xasan maxamed gabadh baa uu ku dhalatay degmada bardaale gaar ahaanna waxaa layidhi xaafadda tawakal waxaan leenahay soo barbaar gabadhaasi yar oo noqo tii dalkeeda diinteedaba warqadana waxay naga soo gaatay doctor cali nuur mawlid oo cali jorra ku magac dheer oo ku sugan xagadeera xerada qaxootiga ee xagadheer waxaana uu jecel yahay inuu halkan ka salaamo ugu horreynta wuxuu yidhi dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a waxaa kale aan jeclaha buu yidhi in aan salaamo xuseen axmed ducis iyo yasmiin shide bulle iyo aadan maxamed gurxan iyo aabanuur mawlid iyo eedo khadiijo mawlid iyo ayeeyo raagey bare ismaaciil iyo waxa uu yidhi farxiye maxamed duubow iyo dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan filanaa inay ku dhegaysanayaan anaguna waxaanu leenahay salaantaasi lamidaanu hawada kuu soo marinaynaa ku soo dhowaada codkii hodan cabdiraxmaan
waa hagaag inta aynu kaga nimaadno fanaanada codka dabacsan hodan cabdiraxmaan iyo heestaasi dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqon doonaaye warqadan waa v o a dii oo dhan oo oodaheedii iyo dhigaheedii sidata oo jecel inay halkan hambalyo ka gudbiyaan waxa ugu horeeya cabdiraxmaan yabrow ibraahim xasan daanduray daa'uud aweys xuseen barre aadan maxamuud mascade maxamuud ibraahim cali falastiin axmed iimaan caashe ibraahim aadan iyo haaruun macruuf iyo cabdicasiis xuseen iyo cabdilaahi nuur colombo maxamed colaad xasan sahre cabdi axmed iyo weliba asxaabta v o a daafaha caalamka kala joogta dabcan magacayga ayaa ugu horeeya haddii aanse iskugu dambeysiiyo aniga waa sahre ciidla nuur waxay dhammaanba v o a hambalyo iyo bogaadin iyo ducaa wada usoo marinayaan maxamed cabdi sandheere iyo marwadiisa filson oo wiil ugu dhashay maalintii ciiddii gobolkan virginia ee duleedka washington gaar ahaana degmada alexandria wiilkaasi yar waxaa loo bixiyey guuleed wax kale magac kalena dabcan waa soo socdaan balse wiilkaasi yar iyo maxamed sandheere iyo marwadiisa filsonba waanu u hambalyeynaynaa waxaan leenahay noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray mahdi maxamed salaad waxa uu joogaa minnesota waxa aan jeclaha buu yidhi in aan salaamo shaqaalaha v o a waanu kaa guddoonay waxaa kaloon jeclaha buu yidhi in halkan salaan hawada u mariyo marwadeyda cibaado maxamed xuseen oo joogta buu yidhi magaalada hargeysa iyo dhammaanba waxa uu yidhi asxaabteeda meel kastoo ayga dhegeysanayaan waxaan filaynaa in ay ku dhegeysanayaan haatan waa hagaag waxaana kuu rajaynaynaa adigana inay eheladaada iyo qaraabadaada iyo asxaabtaaduba ay salaantaasi lamid a hawada kuu soo marinayaan ibraahimow maalintii ciiddii waxaan khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka kula xidhiidhay qaar ka tirsan fanaaniinta ku sugan gobolkaasi cabdicasiis iskalaaji iyo sahre cumar dhuule ciid wanaagsan baan idin leeyahay cabdilcasiis iskalaaji iyo sahre cumar dhuule ciid wanaagsan walaal macaan aan sahre ku hormaro sahre cumar dhuule ma fanaankii weynaa allah u naxariistay cumar dhuule calibaa ayaa ku dhalay mise magacunbaa kulmay walaala isagay dhalay
waa su-aashaan rabay dad badan in looga jawaabo oo faadum kenyana way dhashay oo fanaanad aha ahayd waagi hore waa tahay imise hablood oo cumar dhuulle dhalay oo aad fanaaniin ku tihiin baa walaalo horta allah unaxariistee walaashan leyla allah unaxariistee fanaanad weyn bay ahayd way nooga horreysay iyo aniga ilaa iyo hadda shan baan nahay waa tahay markii inantaa laga reebo waa afar afar ba hadda aada heesaha aad ku qaadaan ha amran cumar dhuule waxay joogtaa ingiriiska waa fanaanad muxuaha hodan cumar dhuule waxay joogtaa jarmalka qadar waxay joogtaa jabuuti iyo anigoo halka jooga marka aaba noolaa miyaad heesi jirteen mise markii uu dhintay kadib maya maya aaba nool baan heesi jirin mar wuu noo tumi jiray heesaha marma anigu horta fanka waxaan bilaabay anoo toddoba jira ciyaalka ubaxaan ahaa haya anoo toddoba jiraan fanka bilaabay marka aabaaba nagu dhiirigelin jiray inaan maaragtay fanka ka qayb qaadano anagoo yar yar yaraantaan ku bilownay hadka waxaa iigu jira cabdi casiis iskalaaji oo ah fanaan dhalinyaraa isaguna aad isku magaalo joogtaan isku koox tihiin heese wanaagsanna aad wada qaadaan cabdi casiis ciid wanaagsan baan kuley adigana ciid wanaagsan walaal macaan kula caamatul bilkhayr adiga iyo soomaaliya oo dhan iyo weliba baxda voice america aad baad ugu mahadsan tihiin waana idinku salaamaya aniguna dabcan waan idinka mahad celinayaa n heese aad wada qaadaan baa jira fanaanada sahre cumar dhuulo haatan khadka ku jirta maxaa ka mid a hees aad ciidda nagula ciidi lahaydeen maadaamaad labadiiniba barnaamijka marti noogu tihiin maasha allah walaal horta heeso fara badan baanu sahre wada qaadnay ama hataa hase ciidda waxaan u dooranay hees la yidhaahdo kaamilo oo u sameeyey abwaanka weyne maxamed axmed guun laxanka anaa iskale aniga walaashii sahro cumar dhuulo ayaa qaadna
gacankaniye ina kaliya ku taagtee amba way karkariyo way hayaa kulankiye
Malintayno kulanne, kashkiyaa bisartiyo, darmadaan isisiyo, kolko intaadii laagtaydan, laagtayda kama hoyin.
kaliyeef idamaatayo kubadiisu iduu weyn kolkiyaan hadnaada waygulada kaleyaa
Adiga kasbadayo, kasoni igu beero, karintan u bahana, milka fiate.
kaliyeef idamaatayo kubadiisu iduu weyn kolkiyaan hadnaada waygulada kaleyaa
Adiga kasbadayo, kasoni igu beero, karintan u bahana, milka fiate.
korgiyam hablaha kale kugu doorsan maye dalayow iskeensiye hakobdho hakobdho jacaylku yehe sahra adiga ma waxaad jeceshay heesaha aad kelkelida u qaadayso mise heesaha aad lamaanaha ama talantaaliga wallaahi lamaanahana aad baan u jeclahay inkastoon wadaniga jeclaha aniga ama iidaha markay tahay horta heeso badan baan jeclahay heesaad noo xuli lahayd n waxaa heestaan afarta ku qaadayno Haya.
heesaas ayaan u xuli lahayn waa ee ayaan waa heesta ayaan aa marka afartiina qaadaya waa kuwama afartayda qaadaya waa cabdicasiis iskalaaji n furtuun cumar axmed yare iyo anigoo saaraa aad baad u mahadsan tihiin labadiinaba waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kulli caam waantum bikhayr ciid wanaagsan walaalo Ciid wanaagsan.
ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kastoy joogaanba Ba iyaas, okay waxay walaalo baa- thank you maanto
Thank
waa tahay heestaasi ayaan intaa aynu kusoo dhaafno dhinacii waraaqaha ibraahim aniga hal warqad baa gacantayda ku hadhay bal inoo soo qabo warqadda gacantaada ku jirta dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray caaisha xasan waxa aan joogaa bitir magaalada muqdisho degmada yaakshiid waxaana jeceshahay inay halkan ka salaanto hooyo salaado axmed iyo waxay tiri aabe xasan doodi iyo dhammaanba walaalahay iyo saaxiibaday waxay tiri waxaan salaamayaa maxamed xasan dhoodi iyo maryama xasan dhoodi iyo nafiise xasan dhoodi iyo deeqa xasan iyo eedo khadiijo dhoodi iyo waxay tiri eedo xaawo dhoodi iyo eedo caasho dhoodi iyo firdowso cabdiraxmaan iyo muno cabdiraxmaan iyo felis maxamed aadan iyo xamdi macalin cabdiraxmaan waxaana ay leedahay heestan ila dhegeysta waa hagaaga warqadda gacanteeda ugu dambeysana waxa naga soo gaadhay cabdiraxmaan xaamud axmed wuxuu yidhi waxaan joogaa dalka malaysiya waxaanan halkan ciidda barakaysan aawadeed aan salaan hawada u marinayaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o e gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waanu kaa guddoonay mid lamida hawadaanu ku soo marinaynaa waxaa kale oo aan salaamayaa buu yidhi hooyaday maryan cali shire iyo aabbahay xaamud axmed salaad iyo dhammaan walaalahay oo kale ah cabdiqani iyo cabdilcasiis iyo maxamed iyo maxamuud waxaa kaloon salaamayaa buu yidhi aasiye iyo aamine iyo dhammaan reer xaamuud habaryartay qamar cali shire iyo luul iyo canab iyo saynab iyo wuxuu yidhi abtigay maxamuud cali shire iyo asxaab kale oo tiro badan oo ay maxamed ibraahim garseef iyo aasiya ibraahim garseef ay ka mid yihiin dhammaantood waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo sanadka sanadkiisa ilaahay ha inagu gaadhsiiyo annaguna waxaan leenahay aamiin allaha aqbalo dhambaalkana waxau naga soo gaaray cabdulqaadir aadan saadiq iyo maxamed cabdulqaadir iyo zahra cabdulqaadir iyo ifraax cabdulqaadir iyo idil cabdulqaadir iyo khadiija ayaan digriyow xaawo digriyow deeqo digriyow aanise macalin xasan iyo dalmar maxamuud iyo yacquub dalmar iyo halyey cali xoosh iyo aamine guuleed iyo ifraax macalin xasan iyo xasan ereg maxamed maareeye cabdulqaadir colaad yunis iyo dhammaanba asxaabta minneabolis waxaana jecel yihiin inay taaniyad hawada u mariyaan ayaan cabdulqaadir iyo waxay yidhahdeen cabdulqaadir halyey oo gabarh ugu dhalatay magaalada minneabolis gabadhaasi oo loo bixiyey aanisa cabdulqaadir waxayna leeyihiin allah kaa dhigo tii soo barbaarta aamin ayaa leenahay gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay waxaanu dhegaystayaal idinkaga tegaynaa codadka fanaaniinta dalmaryare iyo raxma roos heestii dalxiis
Kan ku doogsado ogaadii nabdo, marna ha u daraa. Kan ku doogsado ogaadii nabdo, marna ha u daraa. darale darale adaan ragga door ka jira daacadku noqdee darale darale adaan ragga door ka jira daacadku noqdee
aynu dababgalno dalkii aan lahayn doxadii qardhiyo dara iyo nuga
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dowle iyo wardheen raasiyo durduri halxii subaxnee deeqa inage aynu dababgalno dalkii aan lahayn doxadii qardhiyo dara iyo nuga
heesaasina waxay ugu dambaysa dhegaystayaal barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo salaamaha sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure ayaana wada jira noola socodsiinaya laantaaf soomaaliga idaacadda v o a washington ayaad ka dhegaysanaysaan